halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo weliba boggeena v o a somali com wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimco sagaal iyo labaatanka bisha disembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin soo jeedinayaa anigoo ah ibraahim xasan garabey daandure qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah wadahadallada dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo somalilan ee jabuuti oo qodobo horudhaca lagu heshiiyey barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku egeyno caawa dagaalada ka dhanka ah al-shabaab iyo dib u dhacyada haysta runtii nimankan shabaab ah way ka duwan yihiin nooca dagaalka iyo qaabdhaqankooda ee noocii qabaaliga ee aan naqaanay marka taa laftigeedu waxay keentay inaan fududaysanno nooca loo dagaalamaya nooca loo qabanayo nooca loo haynayo taas waa arrin ka mid ah sidoo kale waxaa jirtay xagaldaacin gudaha ah ee dagaalka qaybo ka mid ah la siyaasadeeyey
marka horese dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan warkii maraykanka ayaa badda cas waxa uu ku soo riday diyaarada nuucan duuliyaha wadana iyo gantaalaha lidka maraakiibta oo ay rideen kooxda ansarolah ee xuutiyiinta yemen taliska dhexe maraykanka ayaa sheegay in markabka burburiya gantaalaha ee u s s mayson uu fuliyey howlgalka isagoo aan wax khasaare ahina aanu soo gaarin sideed iyo tobanka markab ee aagaasiilay xuutiyiinta waxay u hanjabeen maraakiibta israa'iil ee ku sii jeeda dekadaha israa'iil ee sii maraya badda cas haddii aan la qaadin go'doominta khaza dagaalkana aan la joojin tani waxa ay ku kalliftay washington inay isku daydo inay abuurto isbahaysi badeed oo caalami ah oo hoos yimaada cinwaanka ilaalinta barwaaqada laakiin sifooyinkiisu weli ma cadda dowladaha israa'iil ayaa maanta mar kaleeto waxa ay duqeeyeen xerada qaxootiga ee nasret ee bartamaha marayka khaza halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan labaatan qof sida ay warbaahintu sheegtay tobaniyo kale ayaa la sheegayaa in la la'yahay oo laga cabsi qabo in ay ku hoos jiraan burburka duqeynahaasi ayaa ka socday deegaano dhowr ah kuwaasi oo isugu jiray dhul bad iyo cer waxaana duqeymahaasi kuwa madaafiicda lagu garaacay deegaano ka tirsan waqooyiga marayka khaza subaxnimadii jimcaha daraasiin muwaadiniina ayaa la sheegay in lagu dhaawacay laguna dilay duqeymo iyagoo ka soo cusboonaaday deegaano dhowra oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta marayka gaza duqeynta dhanka cerka ayaa waxaa sidoo kaleeto ka mid ah bariga khan yunis waxaana ku dhintay kow iyo toban qof tiro badanna oo ay ku dhaawacmeen bartamaha marayka khaza dowladaha israa'iil ayaa duqeyno isdabajoogihii waxa ay ka geysteen xerada almagazi taasi oo keentay in ugu yaraan afar iyo toban muwaadiniina lagu dilo duqeyno lala beegsaday laba guri iyo dadkii deganaa marka laga soo tago duqeynta masaajidka xerada saraakiil dalka ukrein ayaa waxa ay sheegeen in ruushka uu bilaabay mawjado gantaalo ah oo uu ku garaacay magaalooyin badan oo ukrein ku yaala halkaasi oo uu ku dilay qof kuna dhaawacay ugu yaraan shan iyo toban kale qaraxyo ayaa waxaa laga maqlayay guud ahaan caasimadda ukrein waxaana duqa magaalada vitali krishchok uu markaasi kula taliyey dadka deegaanka ee kef in ay iyagu gabaad raadsadaan dhanka kale laba magaalo oo ukraina oo kale ah kharkig iyo laviv ayaa iyaguna la weeraray duqa magaalada kharkif igor trakhof ayaa bartiisa telegramka waxa uu soo dhigay in weerarka gantaalo u ahaa mid weyn duqa magaalada laviv andrey sodofi ayaa isna wuxauu soo dhigay bartiisa telegram in magaalada la duqeeyey ugu yaraan laba jeer warkiina dhegeystayaal waa naga intaas habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leeyahay waxaa goordhow soo dhammaaday shirkii dib u bilaabidda wadahadallada dowladda soomaaliya iyo somalilan caawa ayaa la filayaa in labada madaxweyne ay saixi doonaan qodobada labada guddi ka soo shaqeeyaan wariyaheenna sagal siciid ayaana goordhow warka noo soo dirtay qodobada la ysku afgartay ee kulankii labada dhinac ee soo gebagaboobay waxaa ka mid ahaa sida warar hoose ay noo sheegeen in la sii wado arrimaha wadahadalka labada dhinac sidoo kale waxaa ka mid ahaa in la aqoonsado dhibaatadii ay geysatay dowladdii militariga islamarkaana laga wada hadlo waxaa sidoo kale ka mid ahaa inaan la siyaasadayn arrimaha bini'aadanimada waxaa kaloo ku jiray in dhaqaalaha soo gala dowladda soomaaliya cadaalada loo qaybiyo intii ay labada guddi is horfadhiyeen waxaa jira qodob labada dhinac ay isku mari waayeen kaasoo ahaa kaas oo ku saabsanaa arrimaha gobolka sool oo labada dhinac qaarba si ay u dhigeen waxaana labada dhinac ay ku heshiiyeen in qodobkaasi loola noqdo labada madaxweyne oo caawa saxiixi doona qodobadii ay labada dhinac ka soo shaqeeyeen cashe sharaf lagu qaban doono xarunta madaxtooyada dalka jabuuti ayaana saxiixa labada madaxweyne uu caawa ka dhici doonaa sagal siciid faarax v o e jabuuti
markana dhegeystayaal waxaaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa noo soo diyaariyey wariyeenna xasan kaafi cabdiraxmaan barnaamijka ayaa waxa uu ku saabsan yahay dagaalada ka dhanka al-shabaab halka ay marayaan iyo caqabadaha haysta
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta gebi ahaan ku lafagurayno qaabka ay u socdaan dagaallada ay dowladda soomaaliya kula jirto ururka al-shabaab guulaha ilaa iyo iminka la gaaray iyo gaabiska jira waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya cabdirasaaq axmed jindi oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii tobnaad ee soomaaliya wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim cabdulaahi maxamed aadan salaamulla oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo bartay siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka su-aasha ugu horraysa haddii aan ku bilaabo cabdirasaaq jindi sidaynu ognahay muddooyinkii ugu dembeeyey waxaa deegaano ka tirsan galmudug iyo hirshabeelle ka socday dagaallo u dhexeeya dowladda soomaaliya oo kaashanaysa dadka deegaanka iyo saaxiibbada caalamiga oo isku dhinaca iyo ururka al-shabaab haddaba dagaalladaasi maxaa ilaa iyo iminka horumar laga gaaray maxaase laga gaabiyey waa mahadsan tahay xasan kaafi waa idin salaama adiga saaxiibadii oo barnaamijka ula jira waxaan isleeyahay awalan dagaallada meelaha ay ka bilaabdeen waa laba dowlad goboleed oo kale ah galmudug iyo hirshabelle hirshabelle uu ka bilaabmay waana ku faafay goboladaas labada gobolna waxaan isleeyahay muddo dheer muddo dheer oo dagaalku ku jiray maraan loo diyaargaroobin oo dagaalka markii hore si caatifada iyo uun uu ku bilowday muxuu ahaa laablakac iyo uun colaad iyo caruun ka dhalatay gobolka iiraan dadka degan ayay uun ku kacay nimanka haddana ay dowladda awalba ku talagalsaneed waxaan isleeyahay guulo weyn baa laga gaaray waana macruuf maalan hirshabelle oo kaleeto waxa ay ka dhiman yihiin khaasatan gobolka iiraan dhankiisa bari oo dhan boqolkiiba boqol waxaad isleedaha boqolkiiba sagaashan ugu yaraan waa laga dhameeyey nimankaasi meelaha ay ku dhiman yihiin ama intay galeen ay ku soo noqdeenna waxaan isleeyahay waa waa wax fara ku tirisa galmudug soo kalente marka waxaan isleeyahay wax muuqdo macno leh baa laga gaaray ama dhaliisha dee wax badanoo la gaabay way iska jiri karaan laakiin waxa ugu muhiimsan aniga hadda allaahuma aan isleeyahay haddii la qaban lahaa waxaa ka mid a dagaalka marka uu ka socdo hirshabeel aniga reer hirshabeel aan ahay ee dhibaatada jirta waxa weeye nimanka dhanka waraxsinka ay ka soo gudbayaan waraxsinkuna waa dhul aad u baaxad weyn oo aanan meel hebel iyo meel hebel waraxsinkeeda aan lagu koobi karin dowlad ahaan wuxuu daris leeyahay dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa fiicnaan lahayd dagaalka meesha uu ka bilaabmo haddaanan taasuu dagaalka ka bilaamin ilaa hadda mar kastaba ciladaas waa iska jiri doonta markaas arrimahaasaan isleeyahay inay fiicnaan lahayd meesha in laga bilaabo dagaalka waa mahadsan tahay wasiir maxamed mukhtaar bismi illaahi raxmaan raxiim walaal xasan waa mahadsantaha akhyaarta kaln madasha weli jirto waan salaamaya ilaa iyo hadda intaan ognahay siddeetan degmo ku dhowaad ayaa laga xoreeyey hirshabeelle iyo galmudug oo ay nimankaasi marka hore gacanta ugu jireen sidoo kale cadow fara badan oo meeshaas joogi jirana maanta ilaahay mahdi waa laga qabta ummadda soomaaliyed inay dhibaan balse marka taa laga tago guud ahaan hirshabelle iyo galmudug macawisleyda waxay tusaale u noqdeen dalka intiisa kale inay kari karaan in dadkan lala dagaalamo laga soo horjeesto oo sidoo kalena dagaal la geli karo ayadoon admis aanay socon tusaale fiican ayay u noqdeen intaa waxaa dheer waxay keeneen dagaaladaas laga bilaabo deegaanadaas waxay keeneen in sharcigii la dagaalanka argixisada oo muddo laba kun iyo toddobadii ilaa iyo hadda baarlamaanka la marin waayey inay dadka soomaaliya ku qancaan inay samaystaan sharci lagula dagaalamo argixisada oo noqday sharciga la dagaalanka argixisada oo baarlamaanka la mariyey sidoo kale waxaa dagaalkan qayb muhiim ka ah niista niista maanay jirin sharci taana waxay kaliftay in baarlamaanka oo markii hore cabsi ka qabeeyey in niista si xun loo isticmaalo inuu baarlamaanka ansixiyo arrintii waxaa kalena mid ahayd arrinta maalgelinta iyo lacagaha la dhaqayo oo sharci darada lagu maalgelinayo argixisada oo ayadana la ansixiyey marka waxay bedeleen aragtida ku aadan dagaalka ku aadan habdhaqanka dowladnimada iyo inay dowladda ku kalifto ee ay ku kalifeen inay macnaha kala dagaalanto shabaab dhanka macnaha ciidamada ay kala dagaalanto dhanka dhaqaalaha ay kala dagaalanto dhanka fikriga arrimahaas waa arrimaha hirgare balse arrimo badanoo waxaa jira ayagana ikuri gaabis ahaa oo ay ka mid tahay in aan dagaalkan loo arkay dagaal macnaha kii qabriga oo kale ah runtii nimankan shabaab ah way ka duwan yihiin nooca dagaalka iyo qaabdhaqankooda ee noocii qabaaliga ee aan naqaanay marka taa lafsigeedu waxay keentay inaan fududaysano nooca loo dagaalamayo nooca loo qabanayo nooca loo haynayo taas waa arrin ka mid ah sidoo kale waxaa jirta xagaldaacin gudaha ah ee dagaalka qaybo ka mid ah la siyaasadeeyey ma arrimahaas macnaha iyo xogtii loo baahnaa marmarka qaarkood inaan la helin oo wixii ka dhacay cusbeyn oo kale in laga gaabiyey inaan xogtii wakhtiga la rabay la helin oo aan la wadaagin hay-adihii qusaysay marka arrimahaasaan is leeyahay waa arrimaha gaabiska ku jira waa mahadsan tahay cabdulaahi maxamed aadin salaamullah waxaad inta badan signa ula socotay dagaalada ka socda hirshabeelle iyo galmudug oo ay dowladda iyo dadka deegaanada kula jiraan al-shabaab dagaaladaas maxaa guulaha ilaa iminka laga gaaray maxaase laga gaabay xasan kaafi oysto adiga iyo saaxiibada madasha ku jira waa salaamiya xaqiiqda waxaa weye waxaa la gaaray guulo waaweyn wax la filayay ma aha nimankan seventeen years ayay hawshaasi gacanta ku hayeen deegaanadaasi galmudug iyo iyo hirshabeelle waxa laga qabta wax sahlan ma aha walow meelaha qaar ay dhaliilo jiri karaan oo dhaliilaan adduunkani meel wax laga qabto shaqo kastoo la qabto dhaliil baa yeelanaysaa laakiin xaqiiqda waxaan isleeyahay guulo waaweyn baa laga gaaray ummadda soomaaliyeedna soomaali waxay tira waxay haysto ilaala ka dhan wardhafoor ku yaala marka guulo waaweyn baa laga gaaray oo ummadda soomaaliyeed ay ku faani karto ciidanka soomaaliyeedna uu ku faani karo ansiiyo nuur sheekh cismaan alqudubi nuur dagaaladii muddooyinkii ugu dambeeyey dowladda kula jirtay al-shabaab maxaad is leedahay guulo waa laga gaaray maxaase dhiman oo laga gaadin bismillahi raxmaan raxiim aad baad umahadsan tahay xildhibaanka iyo wasiirka iyo barsoorkana aad baan u salaamaya odoodan nagula jira waxa weeyaan horta dagaalka khawaarijta lagula jiro guulaha ugu waaweyn horta dowladdu la dhihi karo way gaartay waxaa weeyaan dowladihii ku horreeyey oo khawaarijta dagaalka kula jiray inay halkii kasii waday maadaama niman calalmadow sita oon dowladnimada ogolayn oon dastuurka jamhuuriyadda ogolayn juquraafiga wadanka soomaaliya uu ku fadhiya aan ogolayn ciidda iyo calanka iyo qaanuunka adduunka lagula shaqeeya midna aan ogolayn ay wadanka joogaan in dowladdu ay halkii kasii waday oo dagaalku ma aha dagaalka dowladda xasan sheekh maxamuud keliya ay bilowday ma aha waa dagaal soo socday marka dagaalkii inay horey ugu sii socotay inta laga tirtiraya nimankaas oo awoodooda laga baabi'inayana haddee dowlad kasoo timaada waa wax waajibku ah inay halkeeda kasii wado laakiin maanta mar haddayba iyagii joogaan oo calankii madooba meel uga mudan yahay dee dowladda horumar bay samaysay inaan dhahna wax natiijaha noo soo keeni mayso xildhibaanka iyo wasiirkuna hayga raalli ahaadaan laakiin inta laga gaarayo waxaan isleeyahay uun waxbaa la khalday laakiin wixii la khalday dowladdu waa inay dib u saxdaa degmaa la tegey haddana waa laakiin horumar weyn lama gaarsiin waxaan isfilaynay hal sano gudahood in lagu soo gebagabeeyey hirshabeelle iyo galmudug wixii khawaarijta ee dhulka ku dhex jira in laga soo nadiifiyo ciidankii dowladda o dhan waa la isugu geeyey waa la ogyahay dagaalku inuu dhimasho leeyahay dhaawaca leeyahay dhaqaale leeyahay dhib badan laga marayo waa la ogyahay haddana dowladdu iyadoo dhaqaalihii ku bixisay oo dagaalkii gashay oo beeshii caalamka iyo bulshadii soomaaliyeed ba abaabushay haddana dee meeshii loo baahnaa lama gaarin baan isleeyahay maxamed mukhtaar sida aan ognahay waxaa jira in marar badan ay soo noqnoqdaan deegaano badan oo ay dowladdu horay al-shabaab uga qabsatay ay misale shabaab kusoo rogaal celiyaan oo ay qabsadaan maxaa diidaya marka dowladdu meeshay shabaab ka qabsato inay ku nagaato faacilkii qudube iyo dad kala midka waa fikradda ay qabaan nooca horta aan la dagaalamayna inaan isla fahanno ayaa muhiim ah ma aha ciidan foolka fool ah oo marka la jebiyo laleeyahay meeshii waa la qabsaday waxa aan la dagaalamayna waxaa waaye waxaan loo yaqaan insurgency ama noocan jabhadaynta ah oo ah dad dadka ku milmaya dadka ka dhex imaanaya dadku baaba'aya laga yaabo inay xoolada dib ugu laabtaan inay macnaha dugsi qur-aanku u dhigaan inay ay kala tagaan den haddana dib issoo agaasimaya marka horta nooca aan kula dagaalamayno waa inaan u fahna inay yihiin dad aan hal mar inta front inta lasaga yimaado markaa jebisto sida dagaaladii caadiga lagu yaqaanay ama dagaaladii qabeeliga ah lagu yaqaanay cararaya ee meeshii meeshii aad qabsanaysa maaha dadkan dadkay ku dhex milmayaan dadkay la nool yihiin dadka deegaanka ay ka tirsan yihiin marka horta taa waa waa mid midda labaad oo aan u baahana waxay tahay ciidamadii waa ku guuleysteen macnaa wejiga hore ahayd in meeshii la xureeyo balse meelaha gaabiska uu ku jiro waxay tahay arrin waxaan loo yaqaano nadiifinta iyo xasilinta waa labada qeyba oo ayagana muhiimka sababtoo ah ama ha kaga tagaan bab ha kaga tagaan ama ha kaga tagaan walxaqar ha noocyada kala duwan ha kaga tagaan ama ha kaga tagaan dad mabda'aas aaminsan oo dadka ku dhex milma ha noqdaan nadiifinta waa meesha waxa uu culeys ka imaanayo nadiifinta marka laga gudbana haddana waa loo gudbaya waa xasilinta oo ahayd in meeshii maamul loo sameeyo maamul deegaan loo sameeyo booliskii la keeno cadaaladii la keeno adeegii la keeno marka culeyska aan ku saarayna dowladda oon leena sanad gudaheeda iyo laba bilood kusoo abjar iyo degdegaas ma aha wax realistiga dadka soomaaliyed waa inay aqbalaan in waxa aan la noolnahay cadow nagu dhex jiro ay yihiin oo jabhadayna oo dadka ku dhex milmaya wakhti dheerna ay qaadanayso waa mahadsan tahay cabdulaahi maxamed aadan salaamullah maxaa diidaya dowladda meelahan ay qabsato inay ku nagaato xaqiiqda waa dhaliil jirta waa dhaliisha dhabta oon taaban karno oo ilaa hadda la haayo sababna noqotay oo anin mar iyo laba saddex aan ahayn talooyin badanna laga bixiyey marka waxaan isleeyahay farsamada xagga taagtiga dagaalka ee ciidamada moogaanka ee saraakiishu ay la wadaan ayaa u baahan in xoogaa meelaha qaar reform lagu sameeyo anu sidaan u arko aragtideeda kudbaynaan saxanahay kudbaynaan khaldanahay laakiin waxaan isleeyahay meelahaasaa u baahan in si diiba loo maarata fiiriyo hoos loo fiiriyo halkaas qalad weyn baa ka muuqanayso noqnoqoshada al-shabaab ay kusoo noqonayaan waa gurila waxooda dagaalkooda dagaal foolka fool oo laba ciidano iska hor imaanaya maaha waa dhib jira waa dad kula nool oo habeenkiina maalinkina si u nool habeenkiina si u nool marka kaama dhammaan karaan oo mar walba agahaday ka muuqanayna waa ilma dhowrto haddana saas ay tahay waxaa loo baahanya meeshii la qabta in lagu nagaado la xasiliyo sheekh nuur alqudubi waa mahadsan tahay waxaa keenaya istaraatiijiyad xumad ayaa keenaysa laba kun koob iyo tobankii nimanka khawaarijta markii magaalada muqdisho laga saaray xafiisyada amiiradu ay ku shaqeeyaan ee maktabyada ay ku leeyihiin xamar bay ku yaaleen hadday ka guureen laba kun koob iyo tobankii meeshay saldhigga ay ka dhigteen ee xarumaha waxay ahayd dowladdu istaraatiijiyad maadaama beeshii caalamka iyo dadkii shacabka ahaa iyo dowladdiiba iskaashanayaan maantana aan maalin walba maqalno amiir hebel baa lagu dilay jilib matalanba jilib baa ugu fog meesha xafiisyada ay ku leeyihiin beesha caalamku waxay awoodaan inay amiiradooda duqeeyaan siday sidaasoo kale u awoodaan dowladdu iyo shacabkaoo iskaashanaya waxay awoodaan inay meel walba meesha xafiisyadooda ay ku yaalaan ee waxaan laga soo abaabulayo amiiradooda ay joogaan inay tagaan oo waxa weye lagu qasbo wasaaradda gaashaandhigga waxaan ognahay madaxweynuhu inuu ku dhawaaqay in saddex jiho lagala dirirayo awal keliya ciidan keliya lagala dirirayey oo ciidan la diro keliya la dirirayey fikir iyo maaliyad iyo haddana iclaamka iyo siyaasaddii intii lagu daro nimanka niman siyaasiyiin ay leeyihiin oo ka dhex dagaalamaya bulshada dhexdeeda ku jira iclaam bay leeyihiin in iclaamkiina lagala diriro siyaasaddii lagala diriro gaashaandhiggii lagala diriro wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo maaliyadduna ay waajibaadkoodii gutaan iyagoo fulinaya amarkii madaxweynaha taas bay ahayd in mar hore lagu dhaqa markii waa istaraatiijiyad xumo un wey wax kale oo la dhihi karo meel al-shabaab laga qabtay oo ciidan ku dhintay oo ku dhaawacmay oo dadkii bulshadii ku meesha deganeed waxyeelo lagu gaarsiiyey inay ciidamadii intay ka baxaan haddana kooxihii khawaariji dib ugu soo noqdaan waxaan is leeyahay waa istaraatiijiyad xumo dhinaca dowladda ka jirto waa mahadsan tahay cabdirasaaq jindi waxaa jirta goobo shabaab laga qabsado oo ay dib ugu soo noqdaan arrimahaas sidee looga siraad kori karaa waxaan isleeyahay sababa iska muuqday ahaayeen waxaana dagaal markuu cusub yahay uun daa'iman dowladihii waaweynayaba dagaal markii dad la galaan ee dhibaata kala kulma dowladna lalama dagaal ee dad shacab ah oo dadkan ku luqada oo muddana meesha joogay oo nabadoonadooda iyo khiyaartooda ku qanciyey ama ku cabsi geliyey inay ayagu unsax yihiin oo wiilo dhalinyaraan ay ahaayeen oo markii meesha laga baxaba qaar ay meesha uga tagaan aan hubka intay iska dhiibtaan hubka weyn marka lala baxo marka aniga waxaan isleeyahay arrimahaas waxaa looga siraad kori karaa sida hadda muuqato maalinba maalinta ka dambaysa wixii waa la fahmay khaladaadka meesha ka jirana dowladdu waa fahamta waxaana ka mid ahayd khaladaadka oo dhibaatada ka jirta dagaalkan muddo iska soo socda isagoo aanan xoog badan lahayn waxaan wada ognahay isku milan inuu jiray isku milankaas laftarkiisa wuxuu ka mid ahaa waxa dhibaatada keenay walilahi alxamdu hadda isku milankii ama ha noqdaana xoogga dalka ha noqdaana ama hay-adihi kalenta amniga khaasatan hay-adda niisa oo wax weyn laga qabtay marka waxaan isleeyahay isku milanka hadduu dhammaaday khaladaadkii jirina ay ciidamadu fahmeen ciidan xoog badan oo hadda ka soo horjeedana aanay jirin in jidkeedii la fahmi doonaan rajeyna insha allah islaamullah goobaha ay inta badan dowladdu ku taamaysay inay gacanta ku dhigto waxaa ka mid ah degmada ceelbuur sida aad og tahayna kal hore degmadaasi waa la qabtay haddana waa laga soo baxay maxaa caqabadaho dowladda ka hortaageen inay gacanta ku dhigto degmooyinka muhiimka oo ay ceelbuur ka mid tahay runtii waa su-aal aada muhiim u ah qabashadii la qabtay ceelbuur waxay had guul weyn oo guud ahaan hadafka dib u xoreynta dalka mataqaana u noqon lahayd mataqaana tusaale u wanaagsan u noqon lahayd markii la qabtay feestooyin badan baa dhacay aad baa loo riyaaqay dad badan baa ka hadlay laakiin nasiib daro dib ugurashadii dambe waxay keentay xoogaha maaragtay smoral bay keentay runtii aan firaynin aan foor jirin arrintaas inay dhacdana may ahayn waxay markaa adeegsadeen nimankan khawaarijta ah sida lagu yaqaano inay beerihii deegaanka ku noolaa inay dhexdooda isu diraan oay isku dhufsaan oo magaranaysaa ay tiigs isticmaaleen oo waxyaaba fara badan oo ayagu u gaar ah ay isticmaalaan ayaa dhacday garbayn baa dhacday qabashadii markii la qabto naftooda beerihii deganaa naftoodaba waxaa qaarkood ay xooga hordhac usii sameeyeen inay meeshu ayagu ay qabteen inay ayagu deegaanka maamulyaan waxyaaba hordhaca soo baxay oo aan loo baahnayn marka iyadahay marka runtii arrintaas waxaan loo baahnayn inay dhacdo nuur sheekh cismaan maxaa dowladda caqabadahoo ku hortaagan aad is leedahay inay gacanta ku dhigto degmooyinka muhiimka oo ay ceelbuur ka mid tahay waad mahadsan tahay horta caqabadda waa laba arrimood baan is leeyahay midda koowaad waxaa weeyaan waa amniga midda labaadna waa maamulkaan is leeyahay dowladdu hadday meesha intay tagto ciidan dowladdu federaalka ay leedahay intay tagaan ay nimankii ka xoreeyaan waxay ahayd stateka meesha ama hirshabelle ha noqde ama galmudug ha noqote intay u yeerto inay dadkii deegaanka intay la tashaste meeshii maamul loo sameeyo haddii maamulkii iyo amniga oo isbarbar socda aan deegaankii laga hirgelinin ma suurtogeli karto meesha inay dowladdu sii maamusho matalan ba haddii guuto ciidana intii deegaanka la dejiyo guutadaas intay deganaan karaan laba bilood saddex bilood afar bilood hal sanay deganaan karaan waa ka guurayaan haddaan meeshii maamul loo samaynin oo dadkii deegaanka aan la qancinin darsoorkaa hadda sheegaye wuxuu yidhi beelaha qaarkood bay gacansaar la leeyihiin kooxaha khawaarijtu beesha gacansaarka laleh maxaa u diidaya dowladdu inay ka fujiso dadka inay khawaarijta fikirkan ay aamineen oo muddo badan ay ku shubayeen fikirkii ina intay ka baabi'iso inay dowlad la-aan ayna noolaan karin ay ku qanciso dowladdu oo inta u yeesho u yeedho oo degmadii iyo maamulkii ay u dhisto marka ay ciidankuna ay kor ka waardiyeeyaan maamulkiina laakiin uu dhisan yahay waxa waxaliya oo maamul wey haddaan degmadii aan maamul loo samaynin oon la hagaajinin oo ciidankuna ayna kor ka waardiyeynin wixii ma sugmayaan waxaa imaanaysa ciidan keligiisoo meeshan lagu burbursanaya meesha ka imaanayo wey marka waxaa meesha seegtay labada arrimood waa mid amniga oo ciidamada ah iyo midii maamulka wey labadaas haddaan la hirgelinina boqol sanoo soo socota xataa hadday qabato wax natiija ka imaan maayaan waa mahadsan tahay cabdirasaaq jindi xasan kaafi waxaan isleeyahay meel in la qabto in lagu adkaysto labadaba waxay ku xiran tahay biidn illaahi alkariim waxaa aada ugu muhiimsan in la helo dadka deegaanka macawsada in la helo waxaan isku waafaqsannahay haddaana dadka deegaanka ee macawsayda aanan la helin qabashada meeshadana waa waa waa dhib badan tahay haddii la qabtana in lagu dhagaadaa arrin sahlan maaha ceelbuur muddo dheere nimankan meesha ku jireenay sida muuqatana ceelbuur lagama helin dadkii macawseyda lagama helin dowladda markay meesha qabatayna haddaanaba dadkii diyaar u ahayn amaba ay yaacaan ay meesha ka yaacaan dowladda ma joogi karto markaan waxaan isleeyahay cilladda ugu weyn waxay tahay gelista hore oo la qabanaya noqotaa iyo meesha in lagu nagaada noqotaaba wax walibana waxay ku xaran tahay dadkaas inay ku qancaan maxaa dadkii macawseyda waxaanay ugu qanci karin waxay qabaan cabsida dadkan maadaama muddo wiilkii maalintaas dhashay labaatan jir ah marka wuxuu isleeyahay war nimankan ama waa soo noqonayaan waa idin qalqalayaan ama ma cabsanayaane waaba ku qanacsan yihiinba marka in laga furfuro waxay u baahan tahay waqti waxaan ognahay siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolkaasi way gurmadeen ciidan ahaan iyo siyaasiyiin iyo xildhibaan aaday u gurmadeen geedi badanay u galeen ciidan badanay inta ka wateen laakiin nasiib darro meeshii markii la qabtay dadkii loo dhiibi lahaa ama maamul loo samay lahaa ama lala joogi lahaa weli yani ayagii baanan ama ku qanacsaneen dowladdii marka waqti bay qaadanay waxaas rajaynaa hadda in la sagaday waqtigeeda la joogo taas aan rajaynayaa waa tahay maxaa mukhtaar isla su-aashan runtii dowladda ama macnaha dowlad goboleedyada hirshabelle iyo galmudug markaad ka bilowdo balcad hobyo aad ku geyso oo aad gaalkacyo tagto oo aad feerfeer tagto dhulka laga hadlayo waa dhul qiyaastii laba kun oo kilomitir isku wareeg ah in la xoreeya haddaan tusaale hadda usoo qaadano marka ee gaza oo ah maanta meel afartan iyo kow kilomitr dherarkeedu uu yahay balaceeduna uu yahay toban kilomitr israa'iil waxay soo kicisay ciidan saddex boqol oo kun ah bishii saddexaad ayaa u socoto oo ay u isticmaashay cir bad dhuul wax walba ay u isticmaashay ayadoo shan iyo tobankii sano ka horreyn ay cunaqabatayn saarneed ilaa ay hadda waxay ku guulaysanayeen in waqooyiga gaza oo keliya inay xasiliyaan marka annaga laftigeena yaaqay aan noqono dad waaqaca aqbala oo ah nooca dagaaladan ma aha dagaalo lagu xallin karo asbuuc iyo sanad iyo waxaas maa nooca dagaaladan waa wakhti dheer ayuu qaadanaya sababtoo fikirkii ayuu galay dhaqankiiu galay deegaankiiu galay annaga laftigeenana hadda unbaan baranaynaa in aysan arinta ahayn noocii dagaalada aan naqaana qabiilada inta zuu iyo la qaato iyo shirka la qaato meesha la qabto oo den lagu soo kala yaaco saas uma shaqaynayso waxay u baahan tahay in marka la qabto la xasiliyo la nadiifiyo maamul loo sameeyo cadaalad loo sameeyo booliskii la sameeyo adeeg dad loo qabto wakhti dheer u qaabanaysa dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aannu maanta ku eegeyno guulaha laga gaaray dagaalada looga soo horjeedo al-shabaab iyo waxyaabaha laga gaabiyey waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya cabdirasaaq axmed jindi oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii tobnaad ee soomaaliya wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo nuur sheekh cismaan al qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga aan u soo laabto barnaamijka madaxweynaha soomaaliya kol hore mar uu booqday magaalooyinka baydhabo iyo xugdur waxa uu halkaasi kaga dhawaaqay in koonfur galbeed iyo jubbaland laga bilaabo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab mana jirto ilaa iyo iminka dagaallo toosa oo looga soo horjeeda al-shabaab oo maamuladaasi ka bilowday haddaba maxaa ugu wacan aragtidaada in sidii la rabay dagaalladu aanay halkaasi uga bilaaban aansiiyo nuur sheekh cismaan waxaan isleeyahay waxaa u sababa isfaham daro ayaa u sababa ayaan isleeyahay nimanka khawaarijta in wadanka laga xoreeyo mabaadi'da guud waa layska wada aaminsan yahay laakiin sidii ficil loo samayn lahaa oo tallaabo loo qaadi lahaa baad moodaa in dowladda iyo ay ku kala tegsan yihiin maamul goboleedyadu haddaana laga wada tashanin oo tallaabada la qaadayo waxna waa qowl waxna waa ficil baa layidhaah ficilkii haddaana laga wada tashanin oo aan isku mar tallaabo la wada qaadin wixii ma hagaagayaan waa sax koonfur galbeed iyo jubbaland inay dagaalka galaan oo deegaanadooda ay ka xoreeyaan maamul goboleedka walba deegaankiisa uu ka xoreeyo dee waa wax waajib ku awe waa wax waajib oo saarane maaha wax iyada dowladda federaalka ay ku qasbi karta maaha laakiin waa inay istaraatiijiyaddii iyo qorshihii loo geeyo waxaa jirta ugu yaraan toban hay-adood oo dowladda ka tirsan oo barnaamijka la dagaalanka argixisada ka qayb qaata oo dhaqaaluu adduunka ku bixiya shirkii new york waa la socotay labaatan iyo lix wadan baa kasoo qayb galay oo qaarkood tababara ay bixiyaan la dagaalanka argixisadu marka waa barnaamij sidaas u ballaaran oo maamul goboleedka laakiin waa in lagu qanciyaa sababta jubbaland ay deegaankeeda uga bilaabi lahday dagaalka waa maxay koonfur galbeed waa maxay sababta ay uga bilaabi lahday waa inay dowladda federaalkii ay marka kula xisaabtanta barnaamijkaas ay tiraahdo dagaalkii maxaad uga gaabinaysaan waa mahadsan tahay cabdirasaaq gaabiska maxaa ugu wacan jubbaland iyo koonfur galbeed bismillah xasgaaf waxaa siday laba sababoodaan kusoo koobi lahaa waa midda u horeysa horta dowladda awoodeeda iyo diyaar garowgeeda muu saamaxaya inay hal mar dagaal meel weliba ka bilowdo dowladda federaalka oo ciidamada xooga dalka oo aanan u diyaarsanaynna wax badan kama qaban karaan waa midaan hadda lahaa iwish inay dowladdu dagaal ka bilowdo dhankan annaga libka nagu haayo oo ah dhanka koonfur galbeed waa waxaan jecleen laakiin sida muuqato dowladdu ciidankeeda iyo awoodeeda iyo istraatiijikaalin mar inay dagaal isla qaado uma saamaxaysee sida muuqato dowladdu waxay ku talagal haysaa inay horta ka soo wareegto galmudug iyo iyo iyo hirshabelle qodobba qodobkaas qodob kalentoo isleeyahay aad uu muhiim u yahay labada dowlad goboleedba jubbaland iyo koonfur galbeed labadaba siyaasiyan ayuu dhexdooda burburin ugu jira maalan haddaad fiiriso jubbaland gado iyo jubbooyinka oo madaxweyne axmedow uu ka yahay madaxweyne boqolkiiba boqol isuma furna oo ayagii baanan siyaasiyan isu waafaqsanin dee dad aanan siyaasiyan isla jaanqaadayn inay macuuslowdoodii waxay isla jaanqaadaan muu sahlano waxaa la mid ah sidoo kalente koonfur galbeed oogta siyaasiyiinta mucaaradka ah dhib weyna ka jiray buuq badan baa ka jiray marka dadkii siyaasiyiinta iyo nabadoonadoodii kici lahaa ayagii baa problem uu ka jiray marka saas darteed waxaan isleeyahay hadda laakiin nabadaynaa labadaba ka socoto oo waa lasu soo dhawaad waxaa ilaa ka rajaynaa inay gabagabadii noqon doonto sababahaasaan u malaynaa inay tahay sababta dagaalka lagu qaadi waay aada mahadsantahay wasiir maxamed mukhtaar arrinta ah fulinta dagaalka way ka duwan tahay marka ay dhacayso sababtoo ah wax badan waxay ku xiran tahay waa arrimo farsamo oo midda ugu horreysa oo ah horta dee meeshan waa in loo helo ciidankii ku filnaan lahaa waa in loo helo sababtoo hadda sidaan ognahay ciidamada waxay ku mashquulsan yihiin deegaano ka duwan oo aan goboladii hore aan usoo sheegnay ayay ku mashquulsan yihiin sidoo kale waxaa ayadana muhiim ah oo aan laga maarmin dee dhaqaale iyo agab lagu howlgalo ayadan waa muhiim midda kalene duruufaha ka jira dowlad goboleedyada laftooda way kala duwan yihiin markaad u fiirsa hirshabeelle iyo galmudug dadka way hubaysan yihiin macnaha dadka qabiilada meesha deg way hubaysan yihiin hub fara badan ay haystaan hub farsame waxay haystaan technic ay haystaan laakiin koonfurta galbeed oo kale way ka duwan tahay marka dad noocaas in la kiciyo dee farsamo ka duwan ayay u baahan tahay in sidoo kale muddo dheer ayay shabaab meesha haysteen oo dad badan oo ka mid ah ayaa shaqaalo u noqday ama mabdi iyo lafsigeeda ku qancay marka markaa imaanayso aad dagaal ka bilaabayso lama mid aha duruufihii galmudug ka shaqeeyey inay ka shaqaynayaan koonfur galbeed marka in ciidan tiro intaas loo helo dhaqaale intaas loo helo dadkii deegaanka la wacyigeliyo ayaga siyaasadda laga heshiisiyo waa shaqo aad u badan laakiin madaxweynaha waxa uu noo sheegay aragtidiisa ah in dalka o dhan laga xureeyo shabaab waa mahadsan tahay cabdulaahi maxamed aadan salaamullah maxaa u sababa in koonfur galbeed iyo jubbaland aana dagaalka al-shabaab ee madaxweynuhu ku baaqay aanay si toosa uga bilaaban bismilah runtii waxaan isleeyahay saaxiibadii fikir ka duwan baan ka qaba arrintaas madaxweynuhu waa muslimiinuu sheegay wasiirka masaaxiibada u sheegeen waa fikirkaasi waa ka dhawaajiyey waa laga maarmaanay ahayd in laga dhawaajiyo madaxweynuhu uu sii tilmaamo waa dhacday shirar badan baa laga galay madaxweynaha iyo labada maamul goboleedba ka galeen arrintaa laga wada hadlay marka waxaa is leeyahay dagaalka waa ka socdaa labada dhinacba labada maamul goboleedba waa ka socda wuxuuna uga socdaa si dagaal sahameed dagaalka waa laba nooc dagaalna waa dagaal saham dagaalna waa dagaal toos oo daily socona ma howl maalmeed ah dagaalada ka socda hirshabelle min koonfur galbeed iyo jubbaland waa dagaal sahameed waa ka socdaa operationa dhaca waa teelteel cabdirasaaq jindi dowladda soomaaliya waxaa dhowaan laga qaaday cunuqbatayntii hubka ee saareed arrintaasi maxaa guulo ah oo dowladda soomaaliya ugu jira cabdikaafi waxaan isleeyahay arrintaas aad ay muhiim u ahayd aniga dooda hore intaan ka qayb galayna aad baan aan ugu doodahay allana uga barya in laga baxo cunuqabataynta muddo dheer ay soomaaliya kusoo qaadatay cunuqabataynta marka dowladan oo jirta oo xoog ciidankeedii waxeedi laleeyahay hub masud mise kartid ma arrin dhib badan ay ahayd waa guul aadaan ugu faraxsan aniga shaqsiyan iyo dad badan oo soomaaliyeed sidaan aaminsanahay lagu faraxsan ama maxaa laga faa'iidayaa haddee awal waxaa iska agri dhaweynay waxaan iska agri dhaweynay annaga iyo shaab ciidamadeena iyo shaabku iska agri dhawaayeenba laakiin hadda deeq iyo dayn wixii lagu helabo waxaan isleeyahay hub rasmi in la heli doono oo ciidamadu agabkooda oo u dhamaystiri doono waxaan isleeyahay agab ciidan in lagu heli doono oo horumar badan laga gaari doono dagaalkuna xaalkiisaan uusan noqon doonin taasaan rajaynaa guulan mataqaan rajaynaa aadaan ugu faraxsannahay waa tahay wasiir maxamed mukhtaar runtii tallaabada qabataynta qaade waa arrin mudan in la soo dhoweeyo in dalka soomaaliya uu xor u yahay inuu hubka uu rabo inuu soo gadan karo ama uu heli karo waa arrin muhiim balse laakiin marka aan ka hadlayno nooca hubka iyo faa'iidadiisa waa inaan isweydiino yaa waa cadowga haddii aan ka hadlayno cadowga aan ka hadlayno maadaama soomaaliya meel muhiim ay ku taalo oo aan ka hadlayno inaan xuduudadeeda difaacano cirkii dhulkii baddii macnaha cadowga bannaanka aan iska ilaalno dabcan cunaqabataynta naga qaad aad bay noo anfacaysaa laakiin haddii aan ka hadlayno cadowgii marka horeba aan la dagaalamin shabaab hadda shabaab waxa ay watay marka hore waxayd waa qori yaroo fudud baasuuka ee waxyaabaha qarxa intaas awalba waa haysanay marka horta taas wax weyn oo hadda ay ku soo kordhinayso ma jiro marka la yidhahdo farsamo ahaan dagaalka waxay kusoo kordhinayso malaha balse laakiin waxa oo ugu muhiimsanaa macnaha waxay tahay in aan isweydiino kow macnaha hubka aan soo gadanayno horta laftigiisa dhaqaalihiisa sababtoo ah macno badan ma samaynayso inaan deyn haddana inta u soo gadano hub aan u isticmaalo deyn kale dalka u isticmaalo iyo dagaalada hadda nooca aan ku jirno oo shabaabka maxaa naga joojin kara in macnaha waa laxaa qarxa droniska aan u baahannahay sideen ku helnaa technolojiyadan macnaha ama artificial intelligence loo yaqaano ama jamariska loo yaqaano oo diidaya taleefonka in loo isticmaalo walxaha qarxa sensorska wax lagu dhegeysto waxyaabahaas waa waxyaabaha hadda u baahannaha dagaalka cadowga hadda jiro waa mahadsan tahay salaamullah cunaqabataynta hubka ee dowladda laga qaaday maxaa faa'iida ay dowladda u leedahay arrintaas waxay faa'iido u leedahay marka koowaad waxaa dhacay waxaa la yidhahda moral support ama moral ability ama niyad dhisid ama xagga moralka ciidanka soomaaliya waxay u noqotay awalan dhawaqaas isaga oo soo baxay waxay u noqotay ciidanka soomaaliyeed dhiiragelin weyn oo lagu daray shacabka waa kow sababtoo ah awood dowladeed ayaa halkaa ka soo muuqatay waxaa sidoo kale dhinaca kale niyadjab iyo rajaxumo iyo rajabeel uga soo baxday halkaasi khawaarijta lala dagaalamaya maxaa yeelay waxaa halkaa ka imaanaya awood soo kordhayso oo si walba ku timaada ee soo kordhi doonta ka awood badnaan doonta xagga hubka la isticmaali doono noocyada kala duwan uu noqon doono oo imaan doono dowladdana heli doonto oo ciidankeeda uu dhismi doono marka runtii waa guul iyo muddo dheer la sugaayey nuur shacsimaan horta qaraarka qaramada midoobey ka soo baxay horta laba qodob buu ahaa midi waxa weeyaan laba kun iyo toddoba boqol iyo toban iyo saddex iyo laba kun toddoba boqol iyo toban iyo afar bay kala ahaayeen midi dowladda soomaaliya wuxuu ka qaadayey cunaqabatayntii saarnayd midina kooxahan khawaarijta wax argixisada ayuu cunaqabatayn saarayay kooxahan khawaarijta marka hubka u imaanayey awal dowladduna mayna ogolayn caalamkuna muuna ogolayn haddii shalay marka hubkii u imaanaya ayna ogolayn maanta laba arrimood dowladdu hadday samayso way u suurtogeli kartaayo hadee dowladda soomaaliya waad ogtahayo boldariska xuduudaheeda ma laha goobo ay ku kantarasho hubka awalba qulqulka yaman iyo wuxuu ka imaan jiray wadamada deriska iyo hubku kasoo geli jiray iyaguna saasay khawaarijtu ku iibsan jireen ama dowladda dhexdeeda ka iibsan jireen mar haddiiba maaragtay uu kotorobaan ka yahay wadanka gudihiisa hubka khawaarijta la siinayey haddana sidii uun kotorobaan usii yahay oo caalamkuna ay cunaqabatayn sii saareen horta dowladdu hadday intay jaariska ka faa'iidaysato ay nambarka iyada looga cafiyey intaas waaba dhammaadee midda cunaqabataynta lagu saaray ganacsatada iyo maamul goboleedyada iyo kulligood intay kala sheergaraysa inay tiraado ciddii hubka argixisada ka iibisaa oo aan ciqaabta noocaas iyo noocaasu helaya haddii la yidhaahdo markaas meelo lagu kantaroolana ay samayso markaa faa'iida uga soo baxaysa dowladda wey aad waa mahadsan tahay gabagabadii barnaamijkan maraynaa su-aasha ugu dambaysa haddaan ku bilaabo wasiir maxamed mukhtaar sida aan ognahay dhowaan lix iyo toban sano kadib ayay ciidamada dowladdu la wareegeen amniga madaxtooyada iyo baarlamaanka waxaanay kala wareegeen ciidamada admis tallaabadaasi horumar noocee ayay dowladda u leedahay maxay uga dhigan tahay tan kale maadaama sanadkan soo socda dabayaaqadiisa ay amisom dalka ka baxayso ama admis ay dalka ka baxayso dowladda soomaaliya ciidamadeedu ma ku fillaan karaan xaqiijinta guud ahaan xuduudaha dalka runtii waa tallaabo mudan soo dhoweyn sharafna ah in villa soomaaliya ay amnigeeda sugayaan wiilal iyo gabdho soomaaliyeed oo aysan macnaha dad ajnabi ah aysan joogin balse laakiin marka laga tago waxyaabo badan waxaa jirta oo dhacaya oo ayada laftigooda mudan in la xuso oo ah in sanadkan bartamihiisii laba kun oo ciidanka admis ah ay dalka ka baxeen haddaba gebagabadii sanadkanna ilaa iyo saddex kun oo kale ay ka baxayaan shantaas kun oo baxaysa waxaa bedelaya ciidamo soomaaliya ayaa bedelaya sidoo kale waxaa jirtay laba goobood oo saldhigyada ah oo kuwaan loo yaqaano saldhigyada howlgalka hore in ay lagu soo wareejiyey soomaali lagu soo wareejiyey ciidanka soomaaliyeed sidoo kale lix meelood oo kalena oo saldhigyadaasana in dhowaan lagu soo wareejin doono ciidamada soomaaliyeed taa marka waxay muujinaysaa inay ciidamada soomaaliya ay mas-uuliyaddii ka saarneyd suwidda amniga qaranka ee ayaga si tartiib tartiiba ula wareegaan markay imaado arrimahan xuduudaha xuduudaha horta kama saarna dowladda federaalka keliya ee waxay ka saaran tahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada sababtoo dowlad goboleedyada ayaa xuduudaha bannaanka u dhow oo macnaha dee si maalin walba u tacaamul soo marka wadajirkooda ayaa waxay u baahannahay in ay ka qaataan siyaasadan amniga qaranka oo midaysan ee aanna la siyaasadeen layskana kaashado salaamullah runtii xasan waxaan isleeyahay guul guul hawaana siday tahay sharaftii qaranka soomaaliyeed national integrity qarannimadii kalaamadii qaranka ayaa soo noqotay ummadda soomaaliya qof kastoo soomaaliya markuu arko qof ajnabi oo madaxtooyada iyo gaarameelaha muhiimka goobihii muhiimka ee qaranka u lahaa ciidama ajnabi ay ilaalinayaan waxay dhe mar walba dadku dhihi jireen hadalhaynta u badneed weli ma dhow dowladiskeen ma dhow weli ciidamo shisheena ilaalinaya weli fanay maraysa moral ahaan dadku xataa ma ma maarata kuma moralkooda ma wanaagsanayn maskixiyan markaad la sheekaysatana saasay u hadli jireen runtii dadka laakiin maanta way badashay sheekadaas sheekadii dhinac kale ay noqoto oppositekeedii bay noqoto maanta waxaa lagu faanay waa faan baa yimid inaan ahay dowlad inaan ciidankeenu ku filan yahay goobihii rasmiga ee amniga qarankan laga ilaalinaya nuur shaac simaan maxay ka dhigan tahay in ciidamada dowladda federaalka ka tirsan ay markii ugu horeysay lix iyo toban sano kadib ay la wareegaan xaruntii madaxtooyada iyo golaha baarlamaanka xasan kaafi aad baad mahadsan tahay horta anugu ka hor dhici maayo oo waxaan ogaan doonaa bal laba kun iyo labaatan iyo afar markay ciidamada amsom ay waddanka ka baxaan waddanku siduu isu bedelo dadku hadday isku filnaadaan oo isku filnaansho dowladdu ay gaarto oo ciidamadeeda iyo siyaasiyiintoodu ay mid wada noqdaan dee waan jeclaan lahayn anuguna waan soo dhoweyn lahayn laakiin aniga hal arrin baa ii muuqato oo ciidanka haddii uu amniga la wareego oo waddanka xuduudihiisa iyo xarumaha waaweyn ee dowladda oo dhan uu la wareego ase yeeshee siyaasiyiintu ay kala qaybsamaan ciidankii ma kala qaybsamayaayo iyaguna ma sidii oo kale ay noqonayaan sidii sanadkii hore dhacday oo kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisii markay iskhilaafeen in ciidamadii madaxtooyaduna intay iskhilaafeen ay la kala safteen ma sidaasoo kaley noqonayaan mise ciidamo sharciyad ku dhisan oo nidaam ku dhisan oo kala dambayn leh oo unugtii walba maxkamadi la socoto waxay geystaan lala xisaabtamayo wixii khaladay geystaanoo hadday siyaasadda ku bayraan iyo hadday arrinkamo kale ay ku kacaanna isla xisaabtamaya ciidan dhisan anu waxaa jeclaan lahaa amsom intay joogto in laga faa'iidaysto oo degdega iyo orodka intii layska dhaafo unug walba iyadoo maxkamadeedii la socoto caafimaadkeedii la socoto iyagoo dhisan oo nidaamsan ay amsom markaa la yidhah waa idinka maaranayn naga baxa la yidhaahdo xildhibaan cabdirasaaq jindi haddii admise ay baxdo ciidamada dowladdu ma ku filnaan karaan xaqiijinta amniga xuduudaha dalka xasankaafi waa mahadsan tahay xaqiiqatan dadkan ajaanibka ciidamada admis inay naga baxaan wax haba yaraatee nooga dhibmaayo aniga ma arko ciidamadan waa isku filan yihiin insha allahu waxa u dhiman u dhamaystir maayaan xuduudana haddaba cid ay noogu waardiiyaan ama cid ugu soo duulaysa ma jirto marka somalia qalbiga khayr ha u sheegto biyo sacbada lagu dhara kalsooni ha lagu socdo nimankaasina ha baxaano annagana ciidankan aan horiso intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen cabdirasaaq axmed jindi oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii tobnaad ee soomaaliya wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo bartay siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga tan iyo kulanti dambe inta aynu barnaamij noocan oo kale ah ku kulmayno waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiise leh
wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leeyahay halkaad weyn lagala socotaan waa idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a ciidamada israa'iil ayaa waxa ay sii wadaan duqeynaha iyo dagaalka ciidanka lugta ee ka socda gudaha khaza iyadoo ay muujiyeen inay ka xun yihiin dadka rayidka ah ee ku dhintay duqeyn axadii ay la beegsadeen xero qaxooti tobanaan kun oo qof oo barakacayaal falastiiniyiina ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay ku sii qulqulayeen magaalada rafax oo ah oo markii horeba dadku ay buux dhaafiyeen sida ay sheegtay qaramada midoobay warbixin ay wararkii ugu dambeeyey ee kaza ay ka qoreen v o a iyo wakaaladda wararka e a p waxaa noo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan weerarada cirka iyo dhulka ee israa'iil ayaa barakiciyey siddeetan iyo shan boqolkiiba dadka marinka khaza ku nool oo dhan laba dhibic saddex milyan oo qof taasi oo keentay inay kordhaan dadka doonaya inay gabaad ka dhigtaan meelaha ay israa'iil u astaysay inay ka nabdoon yihiin weeraradeeda laakiin haddana militarigu ay duqeeyeen duqaymaha goobahaasi ayaa keentay in falastiiniyiintu ay dareemaan inaysan jirin meel ammaan ah oo ka tirsan marinka khaza qaramada midoobey ayaa sheegtay goor dambe oo khamiistii ah in ku dhowaad boqol kun oo qof ay gaareen magaalada rafax ee ku taalla xadka masar maalmihii lasoo dhaafay israa'iil ayaa u sheegtay dadku inay ka baxaan bartamaha khaza ayna aadaan dhinaca rafax iyo magaalada deer elbalah ee ku taalla bartamaha khaza laakiin iyadoo ay dadku gaareen rafax ayaysan taasi hakin duqaymaha israa'iil ee aagaasay sida ay warisay wakaaladda wararka e p duqayn dhacday xalay fiidkii ayaa burburisay guri ay daddeganaayeen halkaasi oo ay ku dhinteen saddex iyo labaatan qof sida uu sheegay sarkaalka warbaahinta u qaabilsan cisbitaalka al kuweyt ee ka agdhow guriga la duqeeyey dadka deegaanka ayaa jimcaha maanta ah wariyey in guryo badan oo ku yaala nusayraad iyo makaasi habeenkii xalay lala beegsaday duqaymaha xafiiska diiwaangelinta ee cisbitaalka shuhadada al aqsa ee magaalada deer elbala oo ka tirsan bartamaha khaza ayaa sheegay in la keenay ilaa afartan meyd oo siddeed iyo labaatan ka mid ah ay yihiin dumar kuwaasi oo ku dhintay duqaymaha israa'iil ee bartamaha khaza ololaha ay israa'il ku ballaarinayso weeraradeeda oo mar horeba burburiyey inta badan waqooyiga khaza ayaa hadda diiradda saaraya goobo ka tirsan bartamaha khaza halkaasi oo diyaaradaha dagaalka iyo madaafiicda israa'iil ay ku beegsadeen xeryaha qaxootiga ee magaalooyinka bureji nusayraad iyo makaasi oo dhulka lala simay sida ay sheegeen dadka deegaanka dagaaladii ugu cuslaa qaarkood ayaa laga soo sheegayaa magaalada khan yunis ee koonfurta khaza israa'iil ayaa bam ku dhufatay guri halkaasi ku yaalla habeennimadii khamiistii waxaana ku dhintay siddeed falastiiniyiin ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee khaza gantaal lagu dhuftay xerada qaxootiga makaasi ee bartamaha khaza ayaa waxaayna ku dhintay saddex qof oo falastiiniyiin ah lix kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay sheegtay bisha cas ee falastiin taangiyada israa'iil ayaa lagu arkayey meel u dhow bureji xamaas ayaa soo bandhigtay muuqaal ay ku sheegtay inuu muujinayo ciidamadooda oo beegsanaya taangiyada iyo ciidamada israa'iil ee bariga bureji wakaaladda wararka ee royters ayaa warisay in aysan xaqiijin karin sax ahaanshaha muuqaalkaasi xafiiska bini'aadanimada ee qaramada midoobey ayaa ka digay in dagaalka sii xoogaysanaya ee marinka khaza isgaarsiinta oo inta badan go'aysa jidadka oo xirmay iyo shidaal la'aan ay keentay caqabado xooggan oo wajahaya howlaha bini'aadantinimada milatariga israa'iil ayaa khamiistii sheegay inay ka xun yihiin waxyeelada ay u geysteen dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ee ku dhintay duqayntii axaddii ay la beegsadeen xerada qaxootiga ee makaasi wasaaradda caafimaadka ee xamaas ayaa sheegtay in ugu yaraan toddobaatan qof lagu dilay halkaasi iyadoo ay israa'iil sii waddo ololaheeda ay ku sheegtay inay kaga takhallusayso xamaas oo ah koox maraykanka iyo dalal kale ay u aqoonsadeen urur argagixiso ah ayaa madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu wacay ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu wuxuuna ku booriyey inuu ka shaqeeyo sidii loo gaari lahaa xabajoojin waarta isagoo kaashanaya saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamiga ah toddobadii oktoobar dagaalyahanada xamaas ayaa gudaha u galay xuduudda israa'iil waxayna weerareen bulshooyinka koonfurta israa'iil iyagoo dilay kun iyo laba boqol oo qof sida ay israa'iil sheegtay xamaas ayaa sidoo kale gacanta ku dhigtay ku dhowaad laba boqol iyo afartan la hayste kuwaasi oo boqol iyo sagaal iyo labaatan ka mid ah ay weli ku sugan yihiin khaza iyadoo weerarkaasi ka jawaabaysa ayay israa'iil wacad ku martay inay baabi'iso xamaas waxayna khaza ku qaaday weerar cirka dhulka iyo baddaba ah weerarka israa'iil ayaa burburiyey qaybo badan oo ka mid a khaza waxaana ku dhintay koob iyo labaatan kun oo qof oo falastiiniyiin ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin israa'iil ayaa dhankeeda sheegtay in boqol lixdan iyo toddoba askari ay dhinaceeda kaga dhinteen dagaalka khaza
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasi waxaa soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan halkani waa washington habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaa goordhow soo gebagabowday ciyaar dhex maraysay kooxaha galmudug iyo hirshabelle waxaa khadka telefoonka ee muqdisho haatan si toosa ugu jira waryaheena mahad cali xaydar mahad habeen wanaagsan
wanaagsan oo wacan ibraahim xasan garbe daanduray adiga iyo dhegeystayaasha v o a bal nooga waran ciyaaraha siday u dhaceen
mar labaad waa mahadsan tahay tartankii kubadda cagta dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir laba kun labaatan iyo saddexda ayaa galabta waxa uu ka furmay garoonka weyn ee istaadi muqdisho iyadoo ciyaartii furitaanka ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ugu weyn yahay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare oo ciyaartii furay u dhexaysay galmudug iyo hiirshabelle ciyaartii oo aada u xiiso badneed oo goor dhawinna soo dhammaatay ayaa waxay kusoo gabagabowday gool iyo gool iyadoo toban daqiiqa ciyaarta markii oo socotaba xulka kubadda cagta galmudug ay gool la hormareen hase yeeshee goolkii difaacan weysay xilli dambena laga bareejiyey oo hirshabelle ciyaarta hal iyo hal ka dhigtay iyadoo goolka barbadhaha hirshabelle u dheliyey yaasin cabdiraxmaan yuusuf ciyaarta guud ahaan aad bay u xiiso badneed iyo garoonka istaadi muqdisho ay soo buux dhaafiyeen taageeryaal boqolaal gaaraya
waa gartay haddaba labada kooxood ciyaartooda ka warran siday ahayd
run ahaantii guud ahaan labada naadi waxay soo bandhigeen ciyaar aada u sarreysa walow hirsh xulka kubadda cagta ee galmudug qaybtii hore ciyaarta ciyaarahooda aada u xiiso badnaayeen oo ciyaar aada u firfircoon ay soo bandhigeen hase yeeshee qaybtii dambena waxaa la odhan karaa xulka hirshabelle waxay soo bandhigeen ciyaar ciyaar dhaaftay iyadoo aad ka garan karto ciyaarta siday u adkeed in hal iyo hal ay kusoo dhammaatay guud ahaanna furitaanka tartankan iyo labada naadi waxay ahaayeen labada naadi oo la leeyahay waa kuwa ugu xisaaltanka badan ee tartankan ciyaarayey runtii waana laga dheehan karay qaabka ciyaarta u dheelayeen iyo mas-uuliyiintii iyo shacabkii si usoo daawasho tegay ciyaartii ka dhacday garoonka muqdisho stadium
kooxahee la filayaa inay ku xigaan oo ina ciyaari doono labadan kooxood
maanta sida furitaanka aan sheegnay galmudug hirshabelle ciyaartooda furitaanka eed waxaa xigi doonta maalinta beri ah oo sabdi ah xulka kubadda cagta ee caasimada ama gobolka banaadir iyo xulka koonfur galbeed soomaaliya oo ciyaar adag ay dhex taallo iyadoo guud ahaan ciyaarahan lagu dheeli jiro lagu dheeli doono garoonka istaadium muqdisho marka koonfur galbeed iyo banaadir kulanka labaad ayay ciyaari doonaan isniintana waxaa kulan adag isna uu dhex yaallaa xulalka galmudug oo iyo xulka qaranka kubadda cagta ee jubbaland
waa gartay mahad cali xidar jawiga guud ee magaalada muqdisho iyo ammaanka bal ka warran
run ahaantii gandureyow ammaanka magaalada muqdisho aad baa loo adkeeyey walow beryihii dambe ama maalmihii ugu dambeeyey ama bilooyinkii dambe aa dhahne aad iyo aad amnigu usoo hagaagayey garoonka istaad muqdisho maanta waxaa la qiyaasay in siddeetan kun oo taageeraal ah ay iskugu yimaadeen ciyaarta furitaankan sidaa hore u sheegay ra-iisul wasaare kasoo qayb galay jawiga garoonka iyo amniga caasimada iyo qaabka ciyaaraha loo dheela maanta iyo qaabka loo maareeyey taageerayaashii faraha badnaa runtii waxay ahayd wax aad looga riyaaqo iyadoo dadka mucaashiqiinta kubadda cagta ay aaminsan yihiin in kubadda cagta soomaaliya ay hormartay islamarkaana wadadii horumarka ay cagta saartay waxaan laleeyahay ciyaarahan maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waa ciyaaraha ugu xiisaha badan ee laga dheelo soomaalida guud ahaan marka loo fiirsho dirisimaadkii iyo burburkii dalka kadib
mahad cali xaydar maadaama aad ii sheegtay in dadweyne aada u tiro badan ay ciyaartaasi ka soo qayb galeen iyo madaxa dowladda ah magaaladu waa mashquul mooto bajaajyada waa isdaba cararayaan
run ahaantii mar hore ayaa laga sii taxadiray mootabajaajyada runtii a iyo b ayaa mar hore loo kala qaybiyey magaaladana sida waagii hore ahayd mashquul saasa uma ahan laakiin waxaa lale guud ahaan magaalada muqdisho toddoba tobanka degmo iyo labada shabeelle dadweyne aada u fara badana kasoo kala gooshayay oo imaanayay garoonka waxaana runtii ciyaarahan ay yihiin kuwa xiiso badan waxaan rajeynayaa beri in taageerayaasha maanta yimid kuwo ka badan ay yimaadaan maadaama awlaadul caasimo ay ciyaarayaan oo gobolka banaadir oo martigelinaya tartankan ay ciyaari doonaan iyo koonfur galbeed oo iyagana runtii taageerayaasha ugu badan oo xamaasadeysan ay muqdisho joogaan marka tartankan guud ahaan dandurayow waxaa la dhihi karaa waa mid ka mid ah tartamada ugu xiisaha badan ee laga ciyaaro soomaaliya
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariyaheenna v o a mahad cali xidar oo qadka telefoonka toos ugu jiray magaalada muqdisho uga jooga halkani waa washington haatana dhegaystayaal aan ku wada nasanno waxaad ku soo dhowaataan heestan
heestaasi uu qaaday maxamed xasan lafoole dhegeystayaal waxaa ugu dambeysay idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduraysta iyo nabadgelyo